habeen wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo arbaca afar iyo labaatanka bisha maarj sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka odhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada dhegaystayaal idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah adduunka oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka qaaxada t b waa naqaanay waa runtaa dalkeenana muddo dheer somalilan muddo dheer bay ay joogtay iyo soomaaliyaba hadda waxaa soo kordha waxa isbedelay waxa weeyaan dawaa ayaa la siin jiray dawooyin baa awal lagu daweyn jiray dadku hal sano iyo qaadan jireen marka waxaa soo baxday mid nooc yani iyadiibaa la qabsatay dawadii waxaa kaloo aad maqli doontaan mas-uuliyiinta xeryaha dhadhaab oo ka falceliyey hadal ka soo baxay dowladda kenya oo ahaa in la xidho xeryaha qaxootiga waa arrin runtii aanan jeclaysanin waa arrin khatartiisa wata waa arrin ma aragtaye soo afjarahayaa hamigaanagii mustaqbal qodobadaas iyo weliba warar kaloo soomaalida ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidmo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo haya faarax maxamed cali
madaxweynaha waddanka maraykanka jo baiden ayaa ku baaqay in shacabka laga mamnuuca guud ahaan iibsashada hubka wax lagu gumaado ee darandooriga u dhaca kadib toogashadii tobanka qof lagu dila ee ka dhacda magaalada boulder ee gobolka colorado baiden ayaa ugu baaqay koongareeska maraykanka inay ansixiyaan hindise sharciyadeed lagu joojinayo hubka nuuca ciidamada ah oo ay shacabku iibsadaan islamarkaana baaritaan xoogle lagu samaynayo dadka doonaya inay iibsadaan qoryaha uma baahnin inaan sugno daqiiqad iskaba dhaaf saacad inaan qaadno tallaabooyin micno leh oo dadka lagu badbaadinaya ayuu yidhi madaxweyne baiden oo intaasi sii raaciyey in koongareeska maraykanka uu awood u leeyahay inuu joojiyo iibsiga qoryaha noocaas ah guddiga cadaaladda ee aqalka sare ee maraykanka ayaa soo dhoweeya baaqa ka yimid madaxweyne baiden waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda ay soo saaraan bayaan ku saabsan sidii sharci dejiyayaasha koongareeska ay u dhaqangelin lahayeen codsiga ka yimid madaxweyne baiden toogasho wadaraadkii ka dhacday magaalada bowler ee gobolka colorado ayaa imaanaysa toddobaad kadib markii weerar noocaas oo kale ah uu ka dhacay atlanta halkaas oo lagu dilay siddeed qofood oo u badnaa haween ka yimid ama asal ahaan ka soo jeeda qaaradda eshiya waxaana weerarkii bowler uu noqonayaa weerarkii toddobaad oo muddo toddoba cishaa ka dhaca guud ahaan waddanka maraykanka ra-iisul wasaaraha waddanka hindiya narenda modi ayaa xaqiijiyey inuu doonayo inuu dib u bilaabo xiriirka wadahadallada ee kala dhexeeya waddanka bakistan kadib markii uu shala fariin la xiriirta maalinta xorriyadda waddanka bakistan u diray ra-iisul wasaaraha dalkaasi imraan khan saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda bakistan ayaa xaqiijiyey inay jirto warqad ka timid modi waxayna sheegeen in xurkeedu uu ahaa in indiya ay doonayso xiriir wanaagsan oo darisnimo leh daris ahaan waxay indiya doonaysaa xiriir wanaagsan oo lala yeesho dadka bakistan ayuu moodi ku yidhi fariintiisii isagoo sii raaciyey sidaa daraaddeed waxaa lama huraan ah in la helo jawi deggan oo aan lahayn argagax iyo cadowtinimo asad cumaar oo ah wasiirka qorshaynta iyo horumarinta bakistan ayaa fariinta moodi ku tilmaamay inay tahay mid niyad wanaag ah isagoo soo dhoweeyey dib u yegleelidda wadahadallada labada dal fariinta moodi ayaa imaanaysa xilli toddobaadkii hore uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha waddanka bakistan in dhinacooda ay diyaar u yihiin wadahadallo xal loogu helayo gobolka labada waddan ay ku muransan yihiin ee kashmiir sidoo kale toddobaadkii hore ayaa taliyaha ciidamada qaranka bakistan jenaraal kamar bajwa waxa uu sheegay in amniga labada waddan ay muhiim u tahay in la dhammeeyo khilaafka la xidhiira gobolka kashmiir oo labada waddan midkoodba uu dhinac u sheegto
mahadsanid faarax maxamed cali oo warkii dunida inala socodsiinayay halkaa ka dhagaysanaysaana waa v o a washington warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay saraakiil ka tirsan ee dowladdu ay duleedka magaalada baladxaawa kula kulmeen cabdirashiid xasan cabdinuur oo soo ahaa wasiirka amniga jubbaland telefishinka dowladda ayaa sheegay inay cabdirashiid janaana la kulmeen wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka cabdiraxmaan dheere iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan alcadaala tallaabadan ayaa timi iyadoo ilo kala duwan ay u sheegeen v o a inuu cabdirashiid janaan wadahadalla kula jiray dowladda soomaaliya cabdirashiid janaan ayaa bilihii u dambeeyey ku sugnaa nawaaxiga madheere ee waqooyi bari kenya sida ay sheegeen dadka deegaanku haddaba dadka deegaanka madheere ayaa soo dhoweeyey inuu cabdirashiid janaan ka baxay deegaankooda wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa la hadlay qaar ka mid a dadka deegaanka magacayga jamaal cabdirashiid janan magaalada mandheera iyo hawdha waxeed in badan buu ku noolaa haddana waa baxay oo magaalada beled xaawo ku laabtay laabashadiisii insha allah bilahi badiin kariim waxaan ka rajaynaa khayr badan waana soo dhaweynaynaa waana ku taageersanaa inuu laabto oo magaaladiisi ku laabto dalkiisi iyo dadkiisii wax u qabto idinku maxaa muxuu idin ka qaadaya oo culeysoo idinku hayay oo kusoo dhaweynaysa in badan baa in badan baa in badan baa hurdalaan iyo haddii ay ku roon yahay cabsi badan iyo jo aan deganayn iyo business jo xumaada iyo noocyaal badan baana haddii ilaahay ku rooyahay kaga dacwoonayna oo ka cadanaynin cid wax ka qabatana ma lahayn marka insha allahu bidilahi kariim hadduu laabashadu laabsatay culeys baa naga degay naga xagga amniga iyo xagga haddii ilaahay ku roon yahay nolosha isdhexgalka bulshada beled xaawo iyo magaalada mandheero dhexdooda in badan baan kar kaga rajaynana waata yaa kaloo kula jooda i dhiibi kartaa walaalo magacaaga marka koowaad maxamed faarax cabdi waa tahay maxamed faarax cabdiow ka waran waxaad ii sheegteen inaad soo dhaweyneysaan kabixitaankii cabdishiid janan aragtidiina ka waran
aad baan usoo dhaweynana boqol kiiba boqol aad baan usoo dhaweynana waayo anagu culeys badan baan hayay habeenkii iyo maalin maana seexanaynin dhibaato badan baa naga soo gaadhay aad baan usoo dhaweyna ilahay inuu dalkiisa ku celiyo annagana aan nabad ku helno waddanka annaga waa tahay isdhexgalka intaan ognahay mandheera iyo suufta iyo beled xaawo dad saddex qoloo aada iskugu xiran baad heedeen oo ganacsigiinu aada u wanaagsan yahay intii hadda qulqulutooyinkay socdeen ka waran ma saameyn noocee ayaa idinku reebtay
boqol kiiba sagaashan iyo sagaal dhib badan baa nagu hayay baxshiro ma lahayn ganacsi ma lahayn isku socod ma lahayn dhibaato badan baa ka taagnayd shacabka ugu kala ergeysnaa maxaad soo yeeli baa waabariyay socotay ilaahay baan mahad lehe maanta farxad badan baan dareemaynaa ilahay inuu naga dulqaaday aan u arkayno waata maxamedow ma ka qayb gasheen oo ma u tillaabteen dhankaas oo xaaladdu idinku markhaati maka ma ma ka aheedeen maana tegin anagu laakiin warka wargeysi iyo war social media baan ka arkaynay inay meesha la dabaaldegahay anagu laakiin madheera weli wax waxdada u gudbay oo toosa baan ahay anagu laakiin madheeraan joognaa weli hadda waa tahay yaa kalood ii dhiibi karta oo kula jooga hadalika magacaaga marka hore magacayga waxaa la dhahaa xasan bare derer waa tahay xasan bare derirow waad maqlaysaa saaxiibada kale ee haatan aad khadka ku wada jirtaan way soo dhoweynayaan cabdirashiid janan wax ciidan ah ama raad uu kaga tegay magaalada ma jiraan oo ilaa haatan saameyn idinku reebaya idinka wax sidaas u weyn oo hadda kolley oo dhib ah maan arkin laakiin waxa waa un jajireen cabsi badanna waynagu beerneed intuu meeshaan joogay kolley ciidan cuddadiisa aada u weyneed buu haystay annagana mar kasta waan baqaynay dagaal inuu beled xaaw ku qaado annagana na soo gaaro s waa tahay marka ciidankiisaba magaaladay dhex mareen oo ciidan magaalada dhex marayay miyay ahaayeen markii uu gudbayey mise dhanka kale ayuu ka gudbo oo xuduudda unbuu markaa ku sugnaa isagu maya magaalada ma soo dhexmarin meel kore oo xuduudkagu ka gudbay waa tahay marka ciidankiisii wax hadda haray oo haraadi ah oo gudaha ku haray ma jiraan waxaa nagu maqaalo ah tirana inay raacday tirana ay hartay oo dhanka dhoobley usoo noqonayso haa haa sidaa weeye sidaa weeye qaar baa raacay qaarna waxay ku hareen haradii dadka dhoobley u socday marka saas baan maqalnay inay dhoobley ay ku laaban rabaan baa aan warka ku hayno waa tahay idinku marka shacab ahaan maxaad ka faa'iideysaan cabdishijanan badaxaawa tegitaankiisa
waxaan ka faa'iidaynaa nabad baan helaynaa cabsidee nagu beerneed bay naga baxaysaa ganacsigayna si fiican buu u kala soconay labada magaale owol hore waan cabsanayn marka xuduuddu waa ay xorreednay miyayna tillaabi karin ayagana maysoo tillaabi karin xuduud waa un laiska kala gudbaayay laakiin ii sheeg dadka cabsi un bay qabeen un markasta mee dagaal laisku qaadi doonaa waa tahay ugu dambeyntii yaa kaloo idinla joogo ood ii dhiibi kartaa ha walaal magacaaga saddexan ii sheeg adoo raalli ah xasan yaasiin samatar waa tahay xasan yaasiin samatarow dadka reer mandheera maanta way soo xiriirayaan oo way dabaaldegayaan maxay idinku dabaaldegaysaan wallaahi walaalow wax hadda loo dabaaldegaayo waxaa waaye nabadgelyadii oo soo laabata waa tahay iyo xasilooni dambe oo la dareemi doono waa tahay intaasa hadda loo dabaaldegayaa marka waxa idinkugu weyn cabdirashiid idinkala tegey amnigiina usoo noqon kara maxay tahay wallaahi hadda wuxuu hadda wixii hore oo dadka soo gaaray waxay ahayd dagaalo dhex maray oo dad badan saameyn ku yeeshay labada dhanba iyo shacabka soomaali ku nool mandheere iyo dhanka kaleetaba marka marka wixii hadda ka dambeeya inaan dareemi doono nabadgelyo iyo xasilooni kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka deegaanka madheer oo ka hadlayay ka bixitaanka deegaanka ee cabdirashiid janan
waxaa weli iisa soo taraya baaqyada ka imanaya beesha caalamka ee loo soo jeedinayo siyaasiyiinta soomaaliya inay yeeshaan kulan loo dhan yahay islamarkaana ay gaadhaan heshiis ay isku raacsan yihiin oo ku saabsan hanaanka doorashada hadaladii ugu dambeeyey ayaa ka soo yeedhay midooda yurub norway iyo xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya wararkii ugu dambeeyeyna waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyaha v o a saynab abuukar maxamed madaxda soomaaliya ayaan weli heshiis ka gaarin doorashada baarlamaaniga iyo tan madaxtinimada kadib markii shirkii uu ku baaqay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana la filayay in xal looga gaaro heshiiska doorashada aanay sidii la rabay u dhicin walow madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada ay ku shirsan yihiin magaalada muqdisho maalintii saddexaad hase yeeshee waxaa shirkaasi ka maqan madaxda puntland iyo jubbaland iyagoo ku xiray shuruudo dhowr ah wasiirka warfaafinta soomaaliya cusmaan abuukar dubbe ayaa kulanka kadib warbaahinta la hadlay
madaxdu waxaay ka wada hadleen si ambaqaadista arrimihii shalay ay soo bandhigeen guddida farsamada ee arrimaha doorashooyinka oo soo jeediyey shirkii baydhabo iyo isfahamkii ka soo baxay aad bay arrimaha uga doodeen madaxdu maanta waxaana ay ku ballameen in berritana halkaa laga sii ambaqaado waxaa maanta iyaguna joogay guddiga amniga qaranka taliyayaasha booliska laakiin warbixintoodii waxay u dhacday berrito oo maanta lama dhegaysan sababta waxaa lagaga mashquulay howlihii kale ee siyaasadda iyagoo ay aada u muhiim ahayd hawsha amnigu sidaaynu shalay sheegnay shirku sidaan idiin sheegay waa maalintii saddexaad waanu sii socon doonaa halkaasaanu ka sii socon doonaa waxaa ugu baaqayaan madaxdu shirkuna ugu baaqayaa madasha wada tashiga qaranku madaxda ka maqan ee dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland inay ku soo qayb galaan oo ay ku soo biiraan madashiga wadatashiga qaranka ee ka socota xerada afisyooni taliska afisyooni ee ciidanka cirka soomaaliyeed si loo dardargeliyo arrimaha doorashooyinka iyo qabsoomidda doorashooyin qaran oo inoogu dhaca si nabadgelyoah oo hufan beesha caalamka ayaa dhinacyada cadaadis ku saaraysa in ay is-hor fadhiistaan heshiisna ka gaaraan khilaafka u dhaxeeya ee ku saabsan hanaanka doorashada waqtigeeda kadib dhacday waxaana jira walaac dad badan ay ka qabaan in isjiidjiidka jira uu dib u dhac kale horseedi karo wasiirka oo ka hadlayay qoraalada ay soo saareen danjiriyaasha shisheeye ee fadhigoodu yahay soomaaliya ayaa waxa uu yidhi waxaan rabaa inaan dadweynaha soomaaliyeed halkan aan kula wadaago fariin aan u dirayno wadamada caalamka danjirayaasha dowladaha caalamka ee jooga dalka waxaa jira danjirayaal mararka qaar qora oo dira oo u soo dira dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed fariin aan waafaqsanayn shuruucda caalamigaah iyo ixtiraamka madax bannaanida dalalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa jamhuuriyad madax bannaan madax bannaanideeduna ay tahay mid buuxda oo sufferan state ah arrimaheeda guduhuna ay yihiin lama taabtaan lamana farageliyaan sida ay xuquuq leeyihiin dhammaan waddamada madaxa bannaan ayay soomaaliyana u leedahay xuquuq madax bannaan soomaaliya cidna doorashadeeda ma farageliso twitterna uma qorto sidaasoo kale waddamada saaxiibka waxaan ka filaynaa inay ilaaliyaan madax bannaanida iyo wadajirka bulshada caalamka dhinaca kale madasha badbaadada qaran oo ay ku midoobeen musharaxiinta mucaaradka puntland jubbaland iyo guddoomiyaha aqalka sare oo dhankooda leh shirar barbar socda kan dowladda iyo maamul goboleedyada qaar ayaa sheegay in shirka madasha uu sii socon doono ilaa inta laga gaaro heshiis doorasho oo loo dhan yahay ayna u taagan yihiin badbaadada qaran si kastoo ay ahaato xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya oo goordhow qoraal soo saaray ayaa sheegay in beesha caalamka aysan taageeri doonin muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha muddo xileedkoodu dhammaaday ee soomaaliya amaba hanaan doorashooyin isbarbar socda iyo kuwo hal dhinac ah seynab abukar maxamed v o a muqdisho
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kenya fred mitiangi ayaa sheegay inuu ku wargeliyey hay-adda qaxoontiga qaramada midoobay ee u n h c r inay muddo afar iyo toban maalmood gudahooda ku keento qorshe lagu xidhayo xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab iyo kaakum ee ku yaala kenya fariintan mitiyangi ayaa lagu qoray barta twitter-ka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka kenya wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa haddaba la xidhiidhay guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxoontiga ee ifo cabdilaahi cusmaan xaaji aadan waa arrin runtii aanan jeclaysanin waa arrin khatartiisa wata waa arrin ma aragtaye soo afjarahaya hamigaanagii mustaqbal waana wallaahi markii aan hadda sii fiirino way dhici jirtay owalba in ma aragtaye dhowr jeer bay dowladda kenya ay tiri qaxootiyada ha la raro laakiin wakhti xaadirkan midkan waa mid ka saamayn badan waa mid ka khatarsan waa mid xataa jawigu uu jawigii hore ka duwan yahay marka aad baan oga naxnay markaan maqalay arrintaa iyada ah waa tahay n xiliyo hore saad sheegtay dowladda kenya waa ay sheegtay in la baxo oo laga rara dadka qaxootiga heshiis waxaa jiray dowladdii hore ee soomaaliya xasan sheekh uu hogaaminayay iyo dowladda kenya iyo qaramada midoobe dhex maroo saddex sano gudahood in xeryaha qaxootiga lagu xiro hantida iyo maalka la geliya xeryaha qaxootigana la geeyay dalka soomaaliya gudihiisa ma moodaa in la gaaray xilligii haatan lasoo gebagabeynaya heshiiskaasi
maya xilligii xilligaa isagaa lama gaarin mana dhowa annagu waddankan kenya muddo kow iyo soddon sano ah baan ku nool lahay haddaan heli lahayn waddanka annaga oo nabadgelyo ah oo ma aragtaaye aan ku heli lahayn maalgelin ama rebartration aan ku heli lahayn dhaqaalo wata waan iska guuri lahayn oo waddanka annaga hadda dad diidan ma nihin laakiin meeshii waddankii wakhti xaadirkan dowlad annaga ma aragtaayay nahanan kartaa kama jirto dowlad curdun abaa ka jirta dowlad iyada laftirkeedu siyaasaddeedii ay khariban tahay oo iyadii dhexdeedii iyadiiyo maamul goboleedyadii iscunahayaan baa ka jirta marka ma qabno wakhti xaadirkan inna lagula degdego dowladda kenyana waxaan ka codsanaynaa cimri taga ceeb laguma sogootiyaa layidhi waxa hadda noo dhiman baaba iska yare waxaan ka codsanaynaa intii waddanka annaga ay nabad ka dhacayso dowlad ma aragtaay lagu wada qanacsan yahayna ay ka dhalanayso in ay dowladda kenya ma aragtaay ay naga yarayso xagga cadaa culayska ma aragtaay soomaaliya naloogu rarahaya inay naga yaraysaan aad u codsanaynaa culayska haatan hay-adda dowladda dalkani kenya ay sheegaysa dadkay ku raraysa idinku hadda cabsidaad ka qabtaan ku siyaasadeed baad is leedahay weeye mise waxaad leedahay ku dadkan inay doonayaan inay dib dalkooda ugu celiyaan oo keliya kolley aniga aragtidayda waxaan dhihi karaa arrintan waxaa wakhti xaadirkan sabab oo ah xiriirka xumaaday ee dowladda kenya iyo soomaaliya waayadii hore ee dowladda kenya qaxootiga ha la iga raro ay dhahaysay muddo koobanna noomayna qabanaynin hadda wakhti xaadirkan dowladda kenya amar waxay bixisay ah afar iyo toban maalmood ama laba isbuuc in ma aragtaayey labada xere ee kaamkan dhadhaabeed iyo kaamkan ma aragtaayey kaakuma in loogu raro laba isbuucna kuma guuri karo mideeda kale meelaan u guurana wakhti xaadirkan ma garanayno meel maanta aan dhihi karno boqolkiiba boqol waa nabadgelyo ma jirto meelihii nabadgelyada ay ka jirtayna dowladdii soomaaliya iyo dowlad goboleedyadiiba ma aragtaa ee siyaasad ahaan isugu haystaa wax ka iman doona soomaaliyana ma garan karna annaga oo caydh ah oo sabool ah oo ma aragtaaye ciyaaladanadii iyo maatadaanadii wadanna in meel cidlo a nalagu daadiyana waxoogaa waxaad moodaa inay wakhti xaadirkan ayna nagu habboonayn marka dowladda kenya waxaan ugu baaqayaa ama aan ogu baaqaynaa annagoo ah hogaamiyayaasha xerada qaxootiga ifo ama kaamkan dhadhaabeed guud ahaan anoo magaca kaamkan dhadhaabeed ku hadlahaya dowladda kenya waxaan ka codsanaynaa arrintaa inay dib nooga dhigto cimrig tagay ceeb laguma sagootiye kow iyo soddonkii sano ee ma aragtaaye dowladdan kenya ay meesha nugu haysay abaalka ugu haynayna ma aragtaaye inay noo sii waddo inta waddanka annagii ma aragtaaye ay nabadgelyo ka dhacayso ayaan ka codsanaynaa dowladda kenya waatay ugu dambayntii haddii ay dhacday in go-aankaas dowladda dalkani kenya ay ku adkaysato dadkan qaxootiga ah muddadaasi ma kula tahay dadku guuri karo oo tegi karo maya muddadaa kuma guuri karo afar iyo toban beri iska daaya afar iyo toban biloodna kuma guuri karo hal hadday dhacdo ma sheegin dowladda kenya waa dowlad awood leh haddii intay maanta askar nalagu kiciyo oo nala raro oo dabada nalaga galo haddee wandhey baaban ku guuri karaa markaa iyada ah oo dee meeshaasi waa qax mooye geedi ma aha laakiin haddii hadda waa la guurahayaa ee guuran nala dhahana afar iyo toban beri iska daaya afar iyo toban biloodna kuma guuri karo waddanka annagu ma lihin dowladda kenya waddanka ayadaa iskale abaal weyn baana ugu haynaa kow iyo soddonkii sano ee ma aragtaaye ay meesha nugu haysay ilaahay kasokow iyadaan oogu mahad celinaynaa humma waxaan oogu mahad celinaynaa deegaankii iyagana aan la deganaa ee ma aragtaayey deegaankan dhadhaabeed baan ma aragtay dadkii ku noolaa ee sida wanaaggale iyo walaaltinimada leh kow iyo soddonka sano aan oola deganayn ee aan ma aragtaayey isguursannay ee ma aragtaayey aan isdhexgallay baan ma aragtaayey yaan marka labaad ooga mahad celinaynaa waxaan codsanaynaa oon cod dheer ku leenahay oo aan dowladda kenya u sheegaynaa soomaalidu waxay ku mahmaahdaa hal sagaal qaday saacad kuma dari weydo amaba cimri tagay ceeb laguma sagootiyo waxaan ka codsanaynaa dowladda kenya xaaladda siyaasadeed ee ka jirta soomaaliya in aynan ma aragtaaye aynan nooga barakicinin deegaanka aan ku nool lahay wanaaggii iyo ma aragtaaye wixii badnaa ay noo samaysayna inaysan iloobin dhegaystayaaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxoontiga ee ifo ee dhadhaab cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka jawaabaya hadal ka soo yeedhay wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya oo ku saabsanaa xidhitaanka xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab dhinaca kalena wariyaha iyaga magaalada gaarisa maxamed faarax shire oo la kulmay qaar ka mida qaxootiga xeryaha dhadhaab ayaa weydiiyey sida ay u warkaan hadalkaasi ka soo baxay dowladda kenya cabdishidaa la dhahaa waxaan ku bilaabayaa horta dowladda kenya horta way mahadsan tahay marka koowaad intayna haysay way mahadsan tahay laakiin warka aanu maqalay ee layi dowladdu ka soo yeedhay war aan ku qanacnay ma aha warkaas war dowladeed aanu aaminsannahay afarta ku guud aanu maqalnay war dowladeed ayna u hadin baanu aaminsannahay marka saasaanu aaminsanahay kenya in badan baad martigelisay celeys badanna waad ku haysaan dadka qaxootiga dhankooda marka la fiirinayo haddii aad guurtaan waddankiina ku noqotaan maxaa ku jaban
xilligan kuma habboona xilligan weriga maqlaysaa kuma habboona xilligan waa sida hala laga fiirsanaanle waxaa la danaha adduunku waxaa la labada gacmood korba mid baa la barka yahay baa layidhi kenya inay noo soo baasana waa macquul marka abaalkii ay gashay kenya yayna ku ciyaarin saasaa le anugu aniga waxaa la yidhahdaa axmed cabdulaahi cali haddii aan ahay oday qaxootiga in badan joogay dowladda kenya oo mahadsan ilmahan inta maalinkaan soo xarooday intaan dhalay maanta kulligood halkaan aan ku dhalay qaarkood carruuray ku leeyihiin abaal haddaad gashana macnaha waxaa fiican inaad dhammaystirto aad baan uga xunnaay inay tirahdo macnaha wakhtigan maanta qaxootigu han laabto iyadoo oo dowladda naga horraysa aysan jirin dhibkaasoo dhanna aanu eersanayno macnaha dadka ay noo aananayso ah dowladda maanta dadka mas-uulka ka ah soomaalida oo diidan inay macnaha ay dalkeeda ay dhisato dowladda kenya way mahadsan tahay way mahadsan tahay way mahadsan tahay annagana muddo dheer ayaan macnaha joognay sidaa darteed waxaa weeye abaal weyn bay nagu leedahay abaalkii inaynan naga daadinin baan jecelahay is leedahay in siyaasadda soomaaliya iyo kenya u dhexaysa wey culeys arrintan idinku saaraya oo dib lidinkugu celinaya sidaasaan qabaa anugu inay arrintaas inay lug ku leedahay maadaama ay soomaalidii iyo kenyadii is afgaran waayeen laba daloo darisa oo walaalnimo iyo derisnimo ka dhexaysana ay tahay
maxaad dowladda soomaaliya ugu baaqiday waxaan dowladda soomaaliya ugu baaqayaa inay deriskeedana wanaajiso iyadan iswanaajiso oo ayagu ay heshiiyaan iyagoo aan ajinabi iyo cid kale aynan ku dhex jirin ay u daneeyaan ummadda soomaaliyeed meel kastay ku noosha kuwaas waxay ahayd dadka qaxootiga magacaagu saddexan
maxamed faarax cumar ayaa la yidhaahdaa ku nool xerada qaxootiga ifor north eastern kenya dhadhaab waxaan leeyahay warka kenya waxaan ka codsanaynaa inay ka laabato arrintaas guuritaanka ee rarka ah oo ay sababtu tahay kenya waanu mahad celinaynaa labaatan soddon sano ayaan degannahay abaalka marka in boqol sooma beri kuma dari waaye dal lagu socdo oo hadda loo guuro oo aan u guurano weli nagama horreeyo ma aragno isijiidka yacnihii ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya dhexdeeda annagu marka waxaa lii laba diib ay isdarirayso cawska dhexdooda ahaa ku burbura waxaan nahay maxas ay kenya gacanta ugu jira kenya waxaa leenahay waan ka codsanaynaa ha ka noqoto ereygaas qaybo badan oo soomaaliya nabad weeye maxaad diiday inaad meel walba oo soomaaliya oo nabad qofka soomaaliya uu ku noolaan karaa inaad tegi kartaan iyo taas qudhigeeda hadday jirto xitaa adeega aasaasiga ayaa ka maqan dhammaan waxbarashada iyo caafimaadka sidii loo baahnaa oogama jiraan iyo biyo nadiifa midna kama jiraan dadka qaxootiga haatan maxaa halkan ku haysataan oo idinku celinaya idinka waxa ugu weyn een ku haysanno horta waa biyo nadiifa waxbarasho ilmaha ay noo bartaan iyo caafimaad oo hadda iska sii gabaabsamay oo qudhigiisu hadda laamihii heltaboosyada dhawaa la xidhay qaarkood ma aha muhiimadda u weyn hadda raashin lagu fadhiyo meesha lagama qaato laakiin muhiimadda u weyn ee lagu fadhiyo waa waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha nadiiftaa iyo nabadan ku haysanno intaas ayaanu ku joognaa
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mida dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab waxaanay ka jawaabayeen hadalkii ka soo baxay dowladda kenya ee ugu baaqday hay-adda u n h c r in muddo afar iyo labaatan maalmood gudahooda ay la timaado qorshe lagu xidhayo xeryaha dhadhaab iyo kaakuma kenya weli may sheegin wakhtiga kama dambaysta ah ee ay u qabatay in xeryahaasi dhadhaab la xidho
wararka ka imanaya waqooyi bari kiniya gaar ahaan gobolka mandheera ayaa sheegaya in maanta qarax miina wareelay baabuur basa oo kusii jeeday deegaanka lafay sida ay iilo kala duwana u sheegeen wariyaha v o eda waqooyi bari kiniya maxamed faarax shire inta la xaqiijiyey saddex qof ayaa ku dhimatay baskan oo ka soo safray deegaanka mandheera una sii socda deegaanka lafay waddada dheer ee carabiyana ku safrayay xilli kooxa la aaminsan yahay inay ka tirsanayeen xarakada al-shabaab halkaasi miina ay ku aaseen uu ku qarxay toban kale ayaa sidoo kale halkaasi ku dhaawacantay sidoo warbaahinta dalkani kenya u sheegay guddoomiyaha gobolada waqooyiga dalkani kenya waxa ay laamaha amnigu xaqiijiyeen in kooxda al-shabaab ay tuhunsan yihiin weerarkaasi ay ka dambeeyeen haatan ay ciidamada amniga ku daba joogaan raadraacna ku sameynayaan sidoo kale waxay sheegeen inay daadgureeyeen dadka dhaawacaha iyo kuwa maskixiyanba dhaawacyada ay ka soo gaareen weerarkaasi weerarkan ayaa waxuu imaanayaa xilli xiliyadii dhoweyd ee lasoo dhaafay ay ahaayeen weerarada kooxda al-shabaab kuwa hoosu dhac uu ku imaanayay maalintii u dambeysay dugsiyada sare dugsiyada hoose dhexee taxaamaadka qaran dalkani kenyana laga sameynaya guud ahaan dalkani kenya cabsi fara badanna ciidamadu amnigu ay ka qabeen inay hakadgeliyaan tacliinta gobolada waqooyiga taasina waxay sheegeen in haatan ay ku guulaysanayaan maxamed farax shire v o a garisa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington wakhtiga inta inooga hadhsan waxaad maqli doontaan qodobo dhowra oo ay ka mid tahay doodii gaabnayd marka horese warkii dunida oo rogaal celisa iyo faarax maxamed cali
madaxweynaha waddanka maraykanka jo baiden ayaa ku baaqay in shacabka laga mamnuuco guud ahaan iibsashada hubka wax lagu gumaado ee darandooriga u dhaca kadib toogashadii tobanka qof lagu dila ee ka dhacda magaalada boulder ee gobolka colorado baiden ayaa ugu baaqay koongareeska maraykanka inay ansixiyaan hindise sharciyadeed lagu joojinayo hubka nuuca ciidamada ah oo ay shacabku iibsadaan islamarkaana baaritaan xoogle lagu samaynayo dadka doonaya inay iibsadaan qoryaha uma baahnin inaan sugno daqiiqad iskaba dhaaf saacad inaan qaadno tallaabooyin micno leh oo dadka lagu badbaadinaya ayuu yidhi madaxweyne baiden oo intaasi sii raaciyey in koongareeska maraykanka uu awood u leeyahay inuu joojiyo iibsiga qoryaha noocaas ah guddiga cadaaladda ee aqalka sare ee maraykanka ayaa soo dhoweeya baaqa ka yimid madaxweyne baiden waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda ay soo saaraan bayaan ku saabsan sidii sharci dejiyayaasha koongareeska ay u dhaqangelin lahayeen codsiga ka yimid madaxweyne baiden toogasho wadaraadkii ka dhacday magaalada bowler ee gobolka colorado ayaa imaanaysa toddobaad kadib markii weerar noocaasoo kale ah uu ka dhacay atlanta halkaas oo lagu dilay siddeed qofood oo u badnaa haween ka yimid ama asal ahaan ka soo jeeda qaaradda eshiya waxaana weerarkii bowler uu noqonayaa weerarkii toddobaad oo muddo toddoba cishaa ka dhaca guud ahaan waddanka maraykanka ra-iisul wasaaraha waddanka hindiya narendra modi ayaa xaqiijiyey inuu doonayo inuu dib u bilaabo xiriirka wadahadallada ee kala dhexeeya waddanka bakistan kadib markii uu shala fariin la xiriirta maalinta xorriyadda waddanka bakistan u diray ra-iisul wasaaraha dalkaasi imraan khan saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda bakistan ayaa xaqiijiyey inay jirto warqad ka timid modi waxayna sheegeen in xurkeedu uu ahaa in indiya ay doonayso xiriir wanaagsan oo darisnimo leh daris ahaan waxay indiya doonaysaa xiriir wanaagsan oo lala yeesho dadka bakistan ayuu moodi ku yidhi fariintiisii isagoo sii raaciyey sidaa daraaddeed waxaa lama huraan ah in la helo jawi deggan oo aan lahayn argagax iyo cadowtinimo asad cumaar oo ah wasiirka qorshaynta iyo horumarinta bakistan ayaa fariinta moodi ku tilmaamay inay tahay mid niyad wanaag ah isagoo soo dhoweeyey dib u yegleelidda wadahadallada labada dal fariinta moodi ayaa imaanaysa xilli toddobaadkii hore uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha waddanka bakistan in dhinacooda ay diyaar u yihiin wadahadallo xal loogu helayo gobolka labada waddan ay ku muransan yihiine kashmiir sidoo kale toddobaadkii hore ayaa taliyaha ciidamada qaranka bakistan jenaraal kamar bajwa waxa uu sheegay in amniga labada waddan ay muhiim u tahay in la dhammeeyo khilaafka la xidhiira gobolka kashmiir oo labada waddan midkoodba uu dhinac u sheegto
mahadsanid faarax maxamed cali oo warkii dunida hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee msf ayaa soo saartay warbixin ku saabsan xaaladda cudurka qaaxada gaar ahaan aan nooca la qabsaday daawooyinka ee gobollada somalilan warbixinta msf ayaa ku soo beegantay xuska maalinta caalamiga ah ee qaaxada oo afar iyo labaatanka bisha marj wariyaha v o eda ee hargeysa khadar maxamed cakule ayaa nuxurka warbixinta msf ka waraystay doktor farxaan cumar muuse oo ka tirsan hay-adda msf aad baad u mahadsantahay walaal horta warbixintu guud ahaan waxa weeyaan uun maadaama ay maanta tahay maalin t b maalin loogu talagalay oo caalamiya oo t b-da la xuso oo muddo dheerna soo jirtay runtii kolley organisationada ay m s f ka mid tahay oo ka shaqeeya ama ka howlgala t b-da kolley waxay soo saaraan riboodadooda maalinta si dadkana wacyigelin ay ugu noqoto oo maalin wacyigelineed runtii marka saad og tahay m s f waxay joogtaa somaliland waxayna ka qayb gasha waxayna ka qayb qaadataa t b-da iyo meelo kaleba oo sool weliba laascaanood waxaa maaragtay program kale ayaa jira oo oo isna cisbitaalka ayay ka shaqeysaa tan markaa t b-da waxa weeye qaybaha aan taageerno waxaa ka mid ah gobolada sida maaragtay cisbitaalka boorame isbitaalka kan hargeysaada qeybta m d r t b-ga laydhaa ama ta dawada la qabsatay waxaa kale oo iyadna berbera ilaa burco waxba ay msf ka geysataa imikadan waxaa jira qorshe ay markaa wasaaradda ayaan ka wada shaqeynaa runtii deedna waxaa jira qorshe hadda ah oo kor loogu qaadayo wacyigelinta iyo wax ka qabashada iyo yaraynta yacni t b si loo helo si loo gaaro dadka weli aan ka maqan xanuunkana u ildaran ama la jiifa ama aan calaamado waaweyn lahayna weli dee bukaan socodka ah soomaalidu cudurka qaaxada aad bay u taqaanaa waana laga yaabaa in soddonkii sano ugu dambeeyeyna dagaalo xoogle lagula jiray sidii loo dhimi lahaa ama khatartiisa loo yarayn lahaa laakiin si gaar haddaan ku weydiiyo qaybtan la qabsiga dawooyinka bal haddaa dadka umacansa ama d r
waad mahadsantahay walaal khadar waxaa horta t b waan naqaanay waa runtaa dalkeenana muddo dheer somalilan muddo dheer bay ay joogtay iyo soomaaliyaba hadda waxaa soo kordha waxa isbedelay waxa weeyaan dawa ayaa la siin jiray dawooyin baa awal lagu daweyn jiray dadku hal sano iyo ay qaadan jireen marka waxaa soo baxday mid nooc yani iyadiibaa la qabsatay dawadii dawooyinkii hore lagu daweynayay oo waxba ay ay ka tari weyday dawadii deedna taas weeyaan taasoo iminka adduunyada kor usoo kacday runtii gaar ahaanna somalilan iyo soomaaliyana waa dalalka ugu horeeya ayay ku jirtaa marka xagga calaamadaha waa isku mid waa t b d bacteriyadu waa bacteriyadii laakiin bacteria waxay kaga duwan tahay midna waa tu marka dawadii hore la qaato ee hore u jirtay qofku dee sagaalkii iyo lixdii bilood la daweeyo waa caadi buu noqonaya midna waa mid u baahan in muddo dheer la daweeyo oo awal waxaa la daweyn jiray ilaa sanad afar iyo labaatan bilood siddeed iyo toban bilood ilaa afar iyo labaatan bilood laba nooc baa loo daweeya marka mar short course wax la yidhaha bay leeyihiinoo iyadna la daweeyo muddo kooban oo sanad sagaal bilood ilaa sanad marka iminka guidelineka cusub msf runtii inay iyo wasaaraddu ka wada shaqeeyaan hadda waxay tahay qorshuhu in oo already la bilaabay kii gaabnaa oo weliba afka laga qaadanayo dawada waana waa t b dan tii hore iyo tan dambaba labaduba waa wax la daweyn karayo oo maaragtay dawadeeduna ay bilaash tahay oo lacag la-aan tahay warbixintiina waxaa lagu xusay msf n ilaa iyo lix iyo sagaashan qof oo bukaanka nooca cusuba aad muxuu ahaaye la helay ilaa sagaal iyo soddon ay ka bogsadeen ama xanuunkii ay maaragtay ka ficnaadeen bal taa noo faahfaahi
horta waxa weeyaan waktigii msf timid ay bilowday mashruucu wuxuu ahaa kowdii bishii koowaad labada kun iyo sagaal iyo tobankii ay ahayd marka waktigaa dee beegshanaa ku jiray oo horu santarku u shaqayn jiray marka intaa ay msf joogtay ilaa sanadka waxaa ka intaa lix iyo sagaashanka aad sheegtay warbixinta lagu sheegay ayaa runtii la rejistarka soo galay oo la qoray sagaal iyo soddonkaasina way ka bogsadeen waa intii successful noqotay laakiin inta kalena micnaheegu maaha way waa intii aan waqtiga maadaama waqti dheer ay awal ahayd oo laba sano ay ahayd dee dadkii weli way wadaan oo intaa labadaa sana ay soo gelayeen deetana dadka kalena runtii xagga maaragta ku guuleysiga dawooyinku aad buu u fiican yahay runtii
boqol kunoo qof baa xusan marka la eego se riboodka ama warbixintan msf ku qoran ma la odhan karaa markaa noocan cusub ee t b da ee dawada la qabsatay waxa weeyaan way sarreysaa marka bulshada soomaalida la eego bulshada soomaalida way sarreysaa laakiin boqolka kun ee laga xusay riboodku maaha boqol kun oo qof waxa weeyaan bimacnaa marka la baadho dadka boqolkii kunba waxaa laga helaa tan dawada la qabsatay ilaa lix iyo labaatan qof marka dadku markay malaayiin noqdaanna marka lagu dhufto de way badanayaan marka waa dadku way badan yihiin intii la rabay ee maaragtay marka la eego aad bay u badan yihiin waxaanad ogaataa innaga kaysaska helidoodu weli waxaa la helaa uun ilaa waxa lagu qiyaasaa oo w h oda ku qiyaasta ilaa boqolkiiba toddobiyo soddon percent ayuunbaaba la helaa kaysaskii sababtaa darteed waa tan aan iminka aanu bilownay waxaan outreachka laydhaa dibadda in dadka la wacyigeliyo oo maaragtay xaakada laga soo qaado dadka si ay u yimaadaan kaasina waxa uu ahaa doctor farxaan cumar muuse oo ka tirsan hay-adda msf islamarkaana uu warrameeyey wariyahayaga khadar maxamed cakulle
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe soomaaliya waxaa soo maray dowlado kala duwan kuwaasoo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka ilaa iminkana waxaa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hannaanka dowladnimada ee dalka haddaba maxaa keenay in soddon sano kadib ay soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya axmed cabdulle faarax axmed dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta soomaaliyeed iyo cabdirasaaq dalmar oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya axmed dheere bismilah waa mahadsantaha xasan adiga iyo dhammaan idaacadda aad ka shaqaynaysa v o da shaqaalaheedii maamulkaba sababa badan oo isbiirsaday baa kalifay soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso marka ugu horraysa horta dowladnimo burburtay oo hay-adaheedii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in las dib loo sameeyaa marka xigta dadka soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sibay u noolaayeen siday u noolaayeen oy ahaayeen saamayn bay ku yeelanaysaa in wax la dhiso reeray ahayd soomaalidu reero u ficiltama oo u xeertama qayb bay ka tahay midda ugu weyni waxay ila tahay aniga danihii adduunyadu danaa la kala leeyaha dunidoo dhan dowladaha adduunku danahoodii ka shaqeeyaan danihii dowladaha caalamku naga lahaayeen baa saqiiriyey taanadii soo noqoshadeedii mawjad interees aha ku furantay dareenkii dadnimadeenna ummadnimana dowladnimadu la burburay laftiisu oo sidaan u fakaraynaa si fudud oo dowladnimo sahlaysa ma ah waxaa oo tiro badan baa isbiirsaday laakiin horta midda koow muuqanaysaa waxay tahay intereeska ama danaha nala ka leeyahay baa legday taanadii danteennii iyo masaalixdeennii legday iyo cabdirasaaq dalmar bismillaahi raxmaan araxiim eeddaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay wadamo shisheeya dalka baabi'inaya quwado shisheeya soo duulay waxaasoo dhan inaysan waxba ka jirin waxaan kuu caddaynayaa hadda xamar baan joognaa ma ciidamo etoobiya kenya jooga mase ciidamo caddaano carbeed baa jooga soomaaliun baa joogta haddii haddaba adugu wax beeca aad wadato waa lagaa gadayaa soomaali marka ayadaa dalkeeda gadaysa khaasatan nimanka siyaasiyiinta sheeganaya dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan saddex iladood maleeshiya beeleed urur diimeed iyo niman la yidhaha qurbajoog oo diyaasbara intana dalku waa ka beec dad kale oo mujtamaca oo authority leh oo dhaqan hogaamiyale oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro oo way dhinteen dadkii way dhinteen soddon sano ayaa baaba uu ku socday khatarta marka hadda nasoo food saarta waxa weeyaan dowlad baa wanaagsan xataa jiilka cusbaa inaan laga dhaadhicin karin waxa ismucaaradayo wax isu diidan oo isfowdeynaya issuuriyeynayaan waa soomaali waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligii waxooda beeca ka yihiinna waa soomaali axmed dheere maxaad ku sababaynaysaa in soomaaliya ay ka degila'dahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye iska cad baa jira oo arrintaa cabdirasaaq khilaafaya annaga in wadamo nagu shaqaysanayaan oo ma garanaysaa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxaddeenna wax iska cad wey waad ogeyd lacago raran baa laga qabtaa eraboorka si raashin qaxooti la siinayo safaaradaha inta dhaqaale soo dhigtaan dhismayaashooda safaaradaha ay ciidamo samaysteen boorsooyinka aan horey usoo sheegana waad ogtahay oo dee timeka asagaa qoloba soo rarayso oo cid shaar usoo gelinayso nuxurka haddaan abaaro danahaasi dowladuhu leeyihiin iyagoo aan dembi ahayn oo adduunka qofka cid kasta dowlad kastaa intereeskeeda ka shaqayso naga taanadii way qariyeen waxaa jugjug meeshaadii joog ka dhigaya siyaasaddu sababtaas weeye cabdirasaaq waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay axmed dheere adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qorunsan tahay horta een hadalka markii hadalka la yidhaahdo waxaa loo kala qaadaa arar iyo biyodhac arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyodhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurtogeliya lacagta yaa qaata yaa wax kala dila yaa wax baabeeya meesha yaa yimaada waa soomaali hadduu kilil amise ka yimaado etoobiya ka socdo hadduu countifef ka socdo kenya gaarisa hadduu ka socdo maaragta kuwan ee ku go'doonso qaliijka carabta hadduu afrikadaas kale ka shaqaysto hadduu qaxooti dib u soo noqday yaho western countries dalalkan reer galbeedka ka soo noqday waxa wax qaadanayo la siinayo wax baabiinayo ficilka actionariska ah oo ficilka fulinaya waa soomaali laakiin arartaa waxay iska tahay ninkaa lacagta soo dhiibanayo danta leh ajnabi baa naqasaya ajnabigu xagee u maraa annagu noo maraa waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi kartaa mar kale aan ku horeeyo axmed dheere
waxaan odhan karaa xasan warta marka ugu horeysa dadaal midaysan in la helo dadaal midaysan oo dareemi kara danaha teenni qariyey dembi ka dhigi maayo wadammadu inay danaystaan dadaal midaysan oo dareemi kara danahaas oo danteennii waafajiya teenniyaa meesha ka maqan markaas waxaan la noolaan karaa dowladnimada waa soo noqonaysaa danihiina waa la noolaan karaa nalagalahaayo awlna baabi'iyey inta teenni meesha ka maqan tahay kuwii kalena xawliga mawjadda ku socdaan dowladnimadu ma samaysmi karto waa inaan helaa dad fahma dareenkaas la yimaada dadaalna ku bixiya in danteenna la waafajiyo danaha dowladuhu nooga faa'iidaysanayaan oon faa'iidada qaybteenna helo dowladnimadu waa saldhiganaysaa markaa barnaamijyadan yaryaroo soomaalido kaleo uu leeyahay cabdirasaaq ma garanaysaa iyadaa darfaha isku dheggan soolexma isuma diidira bulshada soomaaliyeed looyacaddo iyo raaskaambooni waa dad ehelah wayna muujiyeen boqol kunoo jeer bay muujiyeen danihii dowladuhu naga lahaayeen si mutuxan nooga adeeganaya taanadiina boqolkii hal ma saqaynayso mawjadaasaana qaribtay ilaa mawjadaas aan ka faa'iidaysano faa'iidadeenni ku daro danteenni la waafajiyo waxba kama socon karaa maqabaquda haye cabdirasaaq haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa soomaali waxay xageed suu taaga kadhaa dhaqankii rasmiga ahaa oo nadiifka ahaa in la helo oo culummadii nadiifka ahayd oo islaamka ahayd oo kitaabka sunnada ka run sheegaysay oo ilaahay ka baqaysa la helo oo in la helo muwaadinkii soomaaliyeed oo rayadka ahaa oo qaranka iyo ammaanka iyo nolosha dalkiisa wadanimadiisa doonayay alxaasil marka inay ayagu isu tagaan wada tashadaan intooda madaxyaweyntaa qaasanta dalka gudaha dadka dalka gudihiisa ku noolaa ay si cad oo nadiifa u wada fariistaan ayaga marka dowladna dhisi kara doorana kara taas ayaana shaqaynaysa soddon sanaan maraynaa nusqarni baan ku dhownahay dalalkii africa nala midka ahaa sidoo kale ee burburay way dhismeen ruwanda ka mida burundi baa ka mida liberia ka mida konga ka mida kinshasa iyo kuwo kaleba intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed cabdulle faarax axmed dheere iyo cabdirasaaq dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsaned xasan kaafi qoyste oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo inoo soo diyaarisay faadima yaasiin jaamac
madaxda soomaaliya ayaan weli heshiis ka gaarin doorashada baarlamaaniga iyo tan madaxtinimada kadib markii shirkii uu ku baaqay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana la filayay in xal looga gaaro heshiiska doorashada aanay sidii la rabay u dhicin walow madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada ay ku shirsan yihiin magaalada muqdisho maalintii saddexaad hase yeeshee waxaa shirkaasi ka maqan madaxda puntland iyo jubbaland iyagoo ku xidhay shuruudo dhowr ah shirka oo warbixin looga dhagaystay shalay guddiga farsamada kuwaas oo horey u soo saaray qodobo la xiriira arrimaha doorashooyinka ayaa la filayaa maanta in warbixin kale looga dhagaysto guddiga amniga arrimaha doorashooyinka beesha caalamka ayaa dhinacyada cadaadis ku saaraysa in ay is-hor fadhiistaan heshiisna ka gaaraan khilaafka u dhaxeeya ee ku saabsan hanaanka doorashada waqtigeeda kadib dhacday waxaana jira walaac dad badan ay ka qabaan in isjiidjiidka jira uu dib u dhac kale horseedi karo xildhibaan hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa xuseen maxamed maxamed ayaa qaba walaaca dad badan ay ka qabaan in caqabadaha jira iyo saameynta uu ku yeelan karo dadaalada socda
shaki kama taagna xaaladda waddanka inay qasan tahay qof kastaa waa og yahay xaaladda doorashada iyo na waa waxa dhan oo dhibaatada bisal u ah waaye dalku waa qasan yahay aniga aragtidayda waxay la tahay in siyaasiyan dal qof kastoo soomaaliya maanta xil ka saaran yahay inuu samatabixiyo dalka kii codkiisa ku samatabixin karo kii maaragtay maskax kale keeni kara inaan dib loo noqonin laakiin la saxo wixii qaladaadahoo jira waa qof kastoo soomaaliyana waa ka walacsan yahay xitaa beesha caalamka maanta waa ka walacsan tahay marka aragtidaydu saas waaye walacaas oon ummaddu ay qabta ayaan la qabaa injineer axmeddey maxamed muuse oo bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho ayaa sheegay in aanay jirin waqti dambe oo la lumiyo wadankana uu u baahan yahay in doorasho uu aado marka waxaan leeyahay hadda kolley waxa uun aynu sugaynaa oo aynu sugi doonnaa waxa weeyaan in heshiis laga gaari doono hay-adahan hadda dastuuriga ahna weli inay shaqaynayaan way caddahay haddaynu dib ugu laabanno xeerkii labaatan ee la asixiyey waqtigii madaxweyne xasan sheekh baarlamaanku asixiyey marka koley waa hawshu meel fiican bay maraysa dhinaca kale madasha badbaadada qaran oo ay ku midoobeen musharaxiinta mucaaradka puntland jubbaland iyo guddoomiyaha aqalka sare oo dhankooda leh shirar barbar socda kan dowladda iyo maamul goboleedyada qaar ayaa sheegay in shirka madasha uu sii socon doono ilaa inta laga gaaro heshiis doorasho oo loo dhan yahay ayna u taagan yihiin badbaadada qaran si kastoo ay ahaato xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya oo goordhow qoraal soo saaray ayaa sheegay in beesha caalamka aysan taageeri doonin muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha muddo xileedkoodu dhammaaday ee soomaaliya amaba hannaan doorashooyin isbarbar socda iyo kuwo hal dhinac ah xuseen baabukar maxamed v o a muqdisho
aad iyo aad ayay u mahadsantahay faadima yaasiin jaamac oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysa haatana dhegaystayaal daqiiqadaha inoo hadhay aynu mar kale dhagaysano qodobadii wararka ugu doorka roonaa iyo faarax maxamed cali madaxweynaha waddanka maraykanka jo baiden ayaa ku baaqay in shacabka laga mamnuuca guud ahaan iibsashada hubka wax lagu gumaado ee darandooriga u dhaca kadib toogashadii tobanka qof lagu dila ee ka dhacda magaalada boulder ee gobolka colorado baiden ayaa ugu baaqay koongareeska maraykanka inay ansixiyaan hindise sharciyadeed lagu joojinayo hubka nuuca ciidamada ah oo ay shacabku iibsadaan islamarkaana baaritaan xoogle lagu samaynayo dadka doonaya inay iibsadaan qoryaha uma baahnin inaan sugno daqiiqad iskaba dhaaf saacad inaan qaadno tallaabooyin micno leh oo dadka lagu badbaadinaya ayuu yidhi madaxweyne baiden oo intaasi sii raaciyey in koongareeska maraykanka uu awood u leeyahay inuu joojiyo iibsiga qoryaha noocaas ah guddiga cadaaladda ee aqalka sare ee maraykanka ayaa soo dhoweeya baaqa ka yimid madaxweyne baiden waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda ay soo saaraan bayaan ku saabsan sidii sharci dejiyayaasha koongareeska ay u dhaqangelin lahayeen codsiga ka yimid madaxweyne baiden toogasho wadaraadkii ka dhacday magaalada bowler ee gobolka colorado ayaa imaanaysa toddobaad kadib markii weerar noocaas oo kale ah uu ka dhacay atlanta halkaas oo lagu dilay siddeed qofood oo u badnaa haween ka yimid ama asal ahaan ka soo jeeda qaaradda eshiya waxaana weerarkii bowler uu noqonayaa weerarkii toddobaad oo muddo toddoba cisha ah ka dhaca guud ahaan waddanka maraykanka ra-iisul wasaaraha waddanka hindiya narenda modi ayaa xaqiijiyey inuu doonayo inuu dib u bilaabo xiriirka wadahadallada ee kala dhexeeya waddanka bakistan kadib markii uu shala fariin la xiriirta maalinta xorriyadda waddanka bakistan u diray ra-iisul wasaaraha dalkaasi imraan khan saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda bakistan ayaa xaqiijiyey inay jirto warqad ka timid modi waxayna sheegeen in xurkeedu uu ahaa in indiya ay doonayso xiriir wanaagsan oo derisnimo leh deris ahaan waxay indiya doonaysaa xiriir wanaagsan oo lala yeesho dadka bakistan ayuu moodi ku yidhi fariintiisii isagoo sii raaciyey sidaa daraaddeed waxaa lama huraan ah in la helo jawi deggan oo aan lahayn argagax iyo cadowtinimo asad cumaar oo ah wasiirka qorshaynta iyo horumarinta bakistan ayaa fariinta moodi ku tilmaamay inay tahay mid niyad wanaag ah isagoo soo dhoweeyey dib u yegleelidda wadahadallada labada dal fariinta moodi ayaa imaanaysa xilli toddobaadkii hore uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha waddanka bakistan in dhinacooda ay diyaar u yihiin wadahadallo xal loogu helayo gobolka labada waddan ay ku muransan yihiin ee kashmiir mahadsanid mar kale faarax halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aynu jallacno dhiniciyo kaalmaha heesaa
idaacadayadii fiidnimo oo idinla socotiinayaan cabdixakiin shirwac iyo sahre ciidle waa naga intaa tan iyo kulantideena dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo